الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة النور أي درس من قبل الله waa suurad madani ah waxay ka mid tahay qur-aankii soo degay nebiga hijradiisii kadib qur-aanka noocaasa wuxuu caan ku yahay inuu jideeyo axkaamtii iyo nidaamkii bulshadu ay ku dhaqmi lahayd sababtu waxa weeye intii nebigu maka uu joogay salawatu rabbi wasalaamu caleyh bulsho nidaam loo dejiyo oo dowlad ahoo ma jirin dad la cadaadiye ayay ahaayeen laakiin markii magaalada madiine la yimid oo nebigu soo hijrooday salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisuna meesha isugu yimaadeen dowladdii nebigu hogaaminayay baa meesha ka dhalatay bulshadii ama mujtamacii madiine ayaa meesha ka samaysmay waxaa laga maarmaana marka mujtamac haddii uu samaysmo nidaamkuu ku socon laha in la dejiyo nidaamkii xeerkii guriga iyo qoyska nidaamkii bulshada dowladda iyo macnaha waxa wey dastuurki iyo wixii ay ku kala socon lahayd nidaamka saasaa marka axkaamtu u imaanaysaayo xilligaas waa xilliga dowladda iyo bulshadu samaysmeen oo loo baahayay in nidaam la dejiyo qur-aanka marka madaniga ah axkaamta ayuu marar badan yacni qeybihii kalena kama tago oo qeybaha asaasiga ahee diinta gundhiga waa sida tawxiidka iyo masalatu risaalaad iyo yani bacdiga iyo mabaadida waaweyn iyada marna laga tegi maayo laakiin axkaamta jidaynteeda inta badan waxaa khaas la ah qur-aanka madaniga ah suuradani tiirdhaxaadka ay ku wareegayso waxaa la yidhahdaa masalat lcifa alcifa yani dhowrsoonaanta oo waa mabda ka mida mabaadida akhlaaqda alqiyam alakhlaaqiya marka mabda'a dhowrsoonaanta seebay bulshada u dhowrsoonaan lahayd ama fardiga ama qoyska u dhowrsoonaan lahaa tiirdhaxaadka ay macnaha tiirdhaxaadka ay ku wareegayso suuraddu kaa isaga inteeda badan macnahaasay ka hadlaysa aadaab noocaasay jidaynaysaa macnaha rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu yihi bismi illahi araxmaan araxiim suuratun haadihi midani suuratun suurad wey suuraddaasoo anzalnaaha aan soo dejinay oo wafaradnaaha aan farad yeelnay oo waanzalnaa aan soo dejinay fiihaa dhexdeeda aayaatin aayado bayinaatin cadcad lacallakum tadakaruuna si aada u waansantaan ama lacallakum waxaad mudantihiin tadakaruuna inaad waansantaan waa hordhac tani waa suurad aan soo dejinay baa lahi subxana wa tacala meel kale kama imaanin waxaa la tilmaamayaa suuradda soo socota iyo aayaadka soo socda o dhan baa la tilmaamaya innagaa soo dejinay bu rabbi ilahi subxana wa tacaala nebi maxamedna jeebkiisa kalama imaanin nin kalena kuma uma keeninoo kamuusan qaadanin annagaa soo dejinay wafaradnaaha waan waajibino waan farad yeelnay macnaha axkaamta ku soo socotee suuradda ku imaanaysa waan waajibinay waa farad wey farad weeye in la qaato laasim bay idinku tahay waxaan ku soo dejinnay suuraddaa dhexeeda aayado cadcad oo iska muuqda oo nin walba uu fahmi karo oo garan karo wax qarsoon maaha waa wax iska cad danaha ku jirta iyo masaalixda ku jirta iyo ayado cadaad baan kusoo dejinay bu rabbi subxana wa tacala maxaa laydinka rabaa marka lacallakum tadakaruuna waana qaadasho inaad yani waana qaadataan oo intaad fahamtaan kadibna aad u hogaansantaan ta laydinka doonaya taa wey macana ayadaasi marka hordhig ahaan ama gogolxaadh ahaan axkaamtii loosii gogolxaadhayo ayaa rabbi subxana wa tacaala uu inoogu bilaabay yani waxaa layna tusayaa inay axkaamtan soo socota laasim tahay iska caddahay oo iska muuqato ta kalena la doonayo in loo hogaansamo oon la diidin macnaa la aqbaloo la rumeeyo kadibna yani wax weeyaan la fuliyo suuratun haadihi midani suuratun suurad wey suuraddaasoo anzalnaaha aan soo dejinay oo faradnaaha aan farad yeelnay idinkaa laydinku farad yeelay oo waanzalnaa aan dejinay fiiha dhexdeeda aayaatin aayado ayaanu ku dejinay aayadahaasoo bayinaatin cadcad iska cad oo nin walba macnaha fahmi karo garan karo lacallakum tadakaruuna si aad u waana qaadataanoo yani intaad fahamtaan aada u fulisaan ood macnaha waxa weye aada u qaadataan azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda wla taأhudkm bihima ra'faة fi diin illah in kuntum tu'minuuna biاllahi wاlyawmi اlآkhir walyashhad cadaabahma طa'ifaة min almu'miniin azaniyatu naagta saaniyadda ah wazani iyo ninka zaaniga ah fajliduu jeedla ama karbaasha kula waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah mi'ata jaldatin boqol jeedal ama boqol karbaash walaa ta'khudkum yaynan idin qabanin bihimaa labadooda ra'fatun uturid fii diin illaahi ilahay diintiisa dhexdeeda diinta ilaahay dhexdeeda labadaa turid aada u turtaan iyayna idin qabanin iyo nixid aada u naxdaan in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna kuwa rumaysa billaahi ilaahay iyo walyawmi alaakhiri maalinta dambe walyashhad ha xaadireen cadaabahumaa cadaabkooda yacni cadibaadooda wey ee qaabka la marinaya ha xaadireen daa'ifatun koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ihi ha xaadirto goobjoog ha laga noqdo waxaynu idhi suuraddu waxay ku wareegaysaa waxa la yidhahdaa cifada dhowrsoonaanta bulshada inay dhowrsoonaato oo yacni faaxishada iyo khubtiga iyo wixii akhlaaqda dilaya inay ka dhowrsoonaato waxaa lagu bilaabay zunaada kuwa zinaysta leanna zinadu waa astaan runtii yani foolxumo iyo khubsi oo dhan bay astaan u tahay dhaqan xun iyo akhlaaq xun oo dhanna waxay u tahay gundhig bay u tahay waa midda keentay rabbi subxana wa tacaala qur-aanka inuu isticmaalo alfaxshaa ama faaxisho in la yidhahdo almutanaahiya fi lqubxi yacni xumaanta iyo foolxumadu meesha ugu dambaysay ka joogtaan waana khatarteeday leedahay oo cadho ilaahayna waa keentaa iyo bulshadaasi inay rogmato waxaa kaloo ka dhasha sida axaadiista nabigeenna ku sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka dhasha haddii ay faafto oo bulshada ku dhex faafto cudurro aan adduunka hadda ka hor soo marin xadiidkii ibnu maajah ee saxiixa ahaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ihi zinadu dadka dhexdiisa kuma faafto bulshada dhexdeed kuma faafto ilaa ay muujistaan haddayse dhacdo waxaa lagu ibtilayaa buu nebi uri sal lay wasalam cudurro aan hadda ka hor adduunka ka dhicin aan horay adduunka usoo marin waa waxaan hadda adduunka haysta wey ee reer galbeedku adduunka biday bulshooyinkan macnaha adduunka ba-ay ee rogmanaya baaba-ay yacni waxa weeye cudurkan halista ee aidiska ah sababta keentay waa zinadaas waay waa tii nebi maxamed sal lay wasalam kun iyo afar boqoloo sano ka hor uu tilmaamahay wey baa maanta gacanta lagu haya waxaan markaa rabbibaa subxaana wa tacaala arkaya innaga meel fog waxay noogama muuqdaan shahwadeenna iyo nafteenna unbaan doonaynaa inaan raalligelino balwadeenna daacad u noqon laakiin rabbi subxaana wa tacaala axkaamtuu jidaynayo meel fog baa wax laga fiirinaya waxaan maxaa ka dhexgal dhalan kara maxaa dhibo ka imaan karaa la miisaamaya la fiirinaya macana marka dadka bulshadu marka waa laba bulshada qaar ka mida iimaankooda iyo diintooda ayaa xumaanta ka celinaysa cifada iyo dhowrsoonaan tanafaraysa waasic diiniyay leeyihin waxoogaa waxay u turayaan magacooda aakhiradooday u turayaan sharaf bay ilaalinayaan kuwa noocaasoo kaleetaa iyadu macnaa wax weya waxooda waa iska cadli akhyaarta wey bulshada akhyaarteeda kuwa waxaa jira ardaallo ah oo bulshada aan laga waayin ama ma ahe marmar shaydaanku uu ku qaadhayaba oo shaydaan iyo naf ka tambadinaya ama maahe ayagaba asal ay u tahay xumaanta iyo khubsigu asal weyn kuwa noocaasoo kale a marka nidaam reeboy ka cabsadaan in la helo way saas ile qaar baan caqlima celinin diinna aynan celinin laakiin cabsi baa celisa andimada adduunka bini aadamku dejisanay marka hadda fiirisaan qayb waxaa jirta la yidhaha qaybta ciqaabaadka sooma bini aadamka qaarka yacni waxa weeye dhibka badanee la keri waayaa loogu talagalay adiga haddaad ilaa shantood is ilaalinayso kuma soo gaari maayo laakiin qayb noocaasa oo bulshada ka mid ah nidaam ay ka cabsadaan waa inuu jiro qasab waa caqlina hadduusan celinaynin diinna celinaynin iimaanna celinaynin waa inay xuduud celiso ay ka baqanay jirto xuduudda iyo iyadaa way marka midda rabbi subxana wa tacala uu jidaynayo oo lagaga hortegayo faaxishada iyo dhicitaankeeda lagaga hortegayo ayib taxadar fara badan way marka shareecadu samaysa intaan zinaduba dhicinba waa u tegi doonaaye aad baa looga taxadaray waxaa la yidhi dumarkii ha la asturo waa taxadar ishii laabaa la yidhi waa taxadar nin iyo naag iyo inaad meel isla gelin gooniya baa la yidhi waa taxadar haweentu maxram la-aan iyo ina safrin baa la yidhi waa taxadar jiibka naagta ajnabiga ha taabanin baa lagu yihi waa taxadar intaasoo taxadaroo ka horeeya markii la sameeyey hadday dhacdo oo incase ay zinadii dhacdo maxaa la samaynaya waata marka rabbi subxaana wa tacala wuxuu yihi azaniyatu midda zinaysatay iyo midka zinaystay waxaad jeedashaan barbir subxana wa tacaala oo kadba karbaashtaan mid walbo labadooda ka mid ah boqol jeedal ku dhufta barbir subxana wa tacala boqol jeedal ku dhufta boqolkaas jeedal axaadiista nebiga sal lla ly waslam sida ku sugan waxaa loogu darayaa in la masaafuriyo khuduu canii khuduu canii xadiidkii cibaadat bnu saamit khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahuna sabiila albikru bilbikri jaldu miatin wataqriibu caam bu neburi sal lla lay waslam wthayibu bthayibi jaldu miatin wrajmu buu rasulku uri sal lay waslam iga qaata buu nebigu uri sal lay waslam iga qaata alla jid waa u yeelay suuratu nisa baynu kusoo marnay alla jid waa u yeelay wuxuu nebigu yuri sal lay wasalam labada zinaystay haddaan guur u horaynin oo horay dad guur u sameeyey aynan ahayn guurka inay galma dhacdo waa shardi haddaynan horay guur ugu horaynin boqol jeedal baa lagu dhufanayaa sananna waa la masaafurinaya oo dhulkay deganaa meesha yaqaaneen iyo mujtamaca laga dhex masaafurinaya haddiise laakiin oy yihiin laba guur u horreeyey oo horay guur u galay oo intay guursadeen haddana weliba waxa weeye guurkii galma u weheliso ka noocaasla kuwaasi boqol jeedalna ha lagu dhufto marka xigtana dhagaxa lagu dilo saasuu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh marka kuwan hadda aayadani ka hadlayso waa kuwa aan guurku u horraynine zinadu ka dhacdo kuwaasi boqol jeedal baa lagu dhufanayaa musaafiri sanadna waa loogu darayaa sida xadiiska nebiga kutusay salawatu rabbi waslamu caleyh walaa ta'khudkum bihima ra'fatun fii diin illahi waxaa laga wadaa dadka la jeed lahayee la garaacayo ee cabaadaya qaar baa laga yaabaa waxoogaa inay u yara naxaan oo yidhahdaan war dadka war dadka maxaa loo rabaadinaya sida haddaba jirta maxaa loo rabaadinaya rabbi subxana wa tacala wuxuu leeyahay kuwa noocaasa wax turid iyo naxariis iyo dabacsanaanayana idiin qabanin maxaa yeele waa diinta ilahi waa axkaamti haddaad ayaga u turtaan fasaad weyn oo waxaa ka dhalan doona labadaa ruux baad hadda u turaysaan laakiin waxaa dhalan doona fasaad weyn oo keena inaad wada halaagsantaan laba ruux markaa u nixina arrintani waxay ka hortag u tahay balaayo weyn oo soo socotee naxdin iyo turid midnayaysan idiin qaban saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala weliba waxaa lagu daray haddaad allah iyo rumaysan tihiin maalinta aakharo saa yeela ha u turina saas way macana intii ilaaha yidhi mariya hala mariyo weliba ciqaabta la ciqaabayo iyo jeedalka la jeedlayo koox muslimiinihii waa inay goobjoog yihiin waa in la isugu yimaado la fiirsado maxaa yeele waa darsi la doonayo in lagu cibro qaato waxaa la doonayaa darsigaa inuu nin walba ku quus qaato oo markaad aragto hebel oo yani la jeedlayo o la garaacayo cabaaday iyo hebloo cabaadaysa nin walba waxa weye isagaa ka fogaani meesha marka ha la ogaado darsiga ha la qaato bulshadu darsi ay u baahan tahay weeye meesha ha la yimaado oo koox mu'miniina intay dooniba ha dhannaadeen ha ka soo qayb galeen ciqaabta la marinaya kuwa iyaga wey maana saas weya aayadda marka qoladaasay sheegtay qolo kaloo waxaa jirta qolada iyaga guur u horreeyey intay horay guurs u guursadeen ama nin haado ama dumar ha ahaadeen intuu guur u horreeyey markaa kadibna zina ka dhacday kuwa iyaga dhagax baa lagu dilaya jeedal ma loogu darayaa mise loogu dari maayo waa masale khilaafiyaa culimada qaar waxay leeyihin boqol jeedal baa lagu dhufanaya marka kadibna dhagax baa lagu dilay zinadii qirteen kadibna dhagax lagu dilay dhacdooyinkaa kuma soo aroorin in jeedal loogu daray marka dhacdooyinkaasna culimmada intooda badan cuskanayaanoo waxay leeyihiin xadiiskaas odhanaya ugu dara jeedal ugu dara dhagaxa lagu dilayo jeedal ugu dara xadiiskaasi waa horreeyey bay leeyihin waxaa ka dambeeyey axkaamta uu nabigu fuliyey sal lay wasalam oo ha la dilo un dhagaxun ha lagu dilo jeedal waxba yaan lagu silcinin saasay qaarkood odhanayaan waana masle khilaafiya wey maana azaniyatu kuwa in jeedal lagu dilay iyada lafteeda qur-aan la nasakhay baa kusoo arooray waxaan dhihi lahaa in dhagax lagu dilay qolada guurka u horreeyay in dhagax lagu dilayo qur-aan baa kusoo arooray aayadda macnaha waxa weeyaan cumar bin khadaab radi allahu canhu ayaa wuxuu yidhi waxaan ka cabsanayaa waktigu hadduu dheeraado inay dadku yidhaahdaan qur-aanka kuma jirto in dhagax lagu dilo kuwa zinaystay ee guurka u horreeyey aayad qur-aanoo soo degtay baa ahayd bule waannu akhrinay waanan xifdinay waana fahanay kadibna waa la bedelay oo waa la nasakhay rasuul alliya nebi maxamed baa rajmiyey yacni saxaabadiisii ka dambeeyeyna waa rajmiyeen waxaan ka cabsan buu ihi wakhtigu hadduu dheeraado dadku inay yidhahdaan qur-aanka rajmiba kuma jiro iyo dhagax in lagu dilo marka aayaddaasi aayad soo aroortay bay ahayd laakiin lafdigeedii baa la nasakhay xukunkeedii laakiin waa baaqi ashaykhatu ashaykhatu ashaykhu washaykatu idaa zanaya farjumuuhuma albattata nakaalan min allah saasay ahayd macna aayad lafdigeedii la nasakhay bay ahayd laakiin xukunkeedii baa jooga saas marka kuwaasi axaadiista nabigana salawatu rabbi wasalamu aleyh way kutusaysaa iyo axkaamtiisu azaniyatu midda zinaysatay iyo wazani ka zinaystay fajliduu jeedla oo karbaasha kulla waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid a mi'ata jaldatin boqol jeedal karbaash walaa ta'khudkum yaynan idin qabanin bihimaa labadooda sababtood ra'fatun yaynan idin qabanin tu'turid ama naxid naxariisasho yaynan idin qabanin fii diin illaahi ilaahay diintiisa dhexdeed xukumka ilaahay turid iyo naxid yaynan idin qabanin ha u nixina saas way macnaa ha u nixina in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna kuwa rumeeyey billaahi ilaahay iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhira haddaad rumaysan tihiin haddii iimaanku idinka dhab yahay maxaa yeelay iimaanku hadduu kaa dhab yahay rabbigaa xukumkiisa fulinta aad fulinayso baa kaala qiimo weyn ruux baa xanuunsanay soma haddiise laakiin iimaan uusan kugu jirin inaad ruux u naxdo ama aada iska dhigto inaad u naxaysaa kula weyn ilahay xukunkiisa in la fuliyana waxba kulama ah saasqiimo weynba kulama leh saas mana in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna kuwa rumaysan billahi ilahi iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhiro waliyashhad ha xaadiran cadaabahumaa cadibaadooda kuwa la cadaabayo la ciqaabayo daa'ifatun koox ha xaadiran oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ha la yimaado oo ha laga qayb galo oo ha la fiirsado si loogu quus qaato oo darsi ay u noqoto bulshadu ay ugu waana qaadato macnaha azani laa yankixu ilaa zaniyatan aw mushrika zinadaa marka ama jeedal ama dhagax lagu dila ah sida ay ku imaanaysaaba adag horta sida lagu ogaan karo ruuxii inuu zinaystay iyada lafteeda shuruud adag baa laga deji ama ruuxu waa inuu isagu maxkamadda iskeenoo qirto ama ma ahe afar markhaati oo rag ah oo weliba aan mala-awaal ahayne markay hawshu dhacaysa isha ku hayay hebel baa ii maqla ii sheegay maaha ha mudutuul iyagoo iskor saaran baan arkahayna maaha soconay maaha labadii shay oo isku dhex jira waa inay labaduba arkaan afartuba arkaan afartaasi hadday saddex noqdaan oy saddex soo sheegaan oo midkii afraad ay waayaan saddexdoodaa la karbaashaya saas maanaa soo hawl adag maa marka ama waa in afar nin oo arrinta arkahayay la helo ama waa inuu qirto isagu maxkamadda iskeeno ama waa in haweenaydii uur ku soo baxo sida culimada qaarkood ay qabaan ayib say ku xihi kartaa marka sidaas daraaddeed baad waxaan faktigii nabigeena sal lla alay wasalam dadkii la jeedlay ama la dilay oo dhagaxa lagu dilay hal qiso ah ama hal dhacda ah oo markhaati fur ku timid ma jirto kulligood waxay ahayn qirashay ku yimaadeen ayagaa iskeenay dadkani oo macnaha maxkamadda yimid laakiin markhaati mid inta lagu soo ogay maxkamaddu ku ogtay oo sidaa lagu dilay ama lagu jeedlay ma dhici waqtigii nabiga salawatu rabbi wasalam aleh sababtuna waxa weeye taasi waxay ku imaan kartaa uun afar nin meesha ay indhaha ku saarayaan ayagoo hawshii socoto waa ninuun bannaankaysa soo dhigay soo waa ninuun hawsha waddada la fadhiistay si kale ku imaan karta ma jirta waa adagtahay soo ma saasaa marka wax loo adkeeyo shareecadu u adkaysay laakiin waxay ku dhici kartaa oo aad u badan dadku inay iimaankoodu keeno oo ruuxu intii wixii ka dhacaan uu qalbigiisu adkaysan waayo iimaankiisu u adkaysan waayo saas daraaddeed isagu maxkamadda iskeeno oo yidhaahdo hallay daahiriyo sidii maacis iyo yani gabadhii iyo dad badan baa saa ku yimi oo nabigu salawatu rabbi wasalamu aleyh xuduudda ka ogay macna saas weyaan azani laa yankixu ila zaniyatan aw mushrika mushrika xuduuddaa marka ilahay dejinayo subxaana wa tacala waxaynu nihi nolosha bulshada ku jirta jiritaanka bulshada ku jirta cifada iyo dhowrsoonaanta bulshada ayaa ku jirta haddii aan la fulininna bulshadu waxay noqonaysaa cibaaratun can khubtin ayadoo dhan waxay noqonaysaa qashin meermeersan bay noqonaysaa sida mujtamacaadka reer galbeedku ay noqdeen sidaasoo kale umbaa la noqonaya waana midda hadda ay cilmaaniyiinta iyo nimankan laadiiniyiinta iyo nimankan gaalada ka tala qaata iyo ay ku dadaalayaan maxaa yeelay gabadh baad zinaysatay iyo waxaa lagu leeyahay iyada khiyaarkeeda wey xor weyn ruuxa maa xorriyada looga qaadaya baa lagu leeyahay ha adigu ma qasabtay miyaad boobtay maya layma boobin anaa yeelay khalaas waad fasxanta maxaa khiyaarka lagaga qadaya baa lagu leeyahay leanna waxa weeye ayaga agtooda akhlaaq iyo cifa iyo dhowrsoonaan waxba kama aha ruuxu ma dhowrsoon yahay mise waa khabiid dowladuhu waxay rabaan inuu khabiid noqdo qashin ah oon waxba ilaalinayn oon akhlaaq lahayn oo wax alla wuxuu dhowraya aysan jirin saas daraaddeed baa xuduuddan ilaahay subxaana wa tacaala loo inkirayo looga hortegay oo gaaladu ay xoogga u saarayan hadday bulshadu dhowrsoonaato oo cifadaa ay heshay iyo dhowrsoonaantaana bulsho qiimana bay noqonaysa haddii cudurkaasi zinadu uu ku faafana bulsho baaba'da ayay noqonaysaa mas'alada marka laynagala dagaalamayo ee xuduuddan loola dagaalamayo waxa weeye jiritaankeenna ku jira gaala culayska saaraysa saasaad ku garanaysaa kuwan gaalada la shaqaynaya ama madax isku sheegaya ama hogaamiyaal isku sheegayana masaalixdii iyo danihii gaaladan bay u adeegayaan ma aha ayagu fikradtooday la yimaadeen ayagu waxay iyagu soo qorsheeyeen maaha gaalaa u akhriday sidii ay gaalada u akhriyeen bay u raacayeen saas way macana ama ha noqdo suldaan iyo ugaas reer ha noqdo ama mid madaxweyne isku sheegaya ha noqdo ama mid hogaamiye isku sheegaya ha noqdo ama guddoomiye gobol ha noqdo ninkii axkaamta iyo xuduudda ilaahay dejiye ka soo horjeedaayay waa nin uun masaalix iyo dana gaala fulinayo saas way macana iimaanna laguma sheegi kara ninka noocaas oo kale ayib azaani midka zaanigii laa yankixu ma guursado ilaa zaaniyatan mid zaaniyad ah mooye aw amase mushrikatan mid mushrikad ah wazaaniyatu midda zaaniyadaana laa yankixuhaa ma guursado iyada ilaa zaanin mid zaani ah mooye aw amase mushrikun mid mushrika wa xurima waa la xaaraameeyey daalika arrinkaa oo guursiga ah kuwa zinaysta guursigooda xurima daalika arrinkaa waa la xaaraameeyey cala almu'miniina mu'miniinta korkooda laga xaaraameeyey aayaddan waxay tilmaamaysaa dadka faaxishada iyo xumaanta ku dhaqma in la takooro oo bulshada laga takooro waxay ku soo degtay sida xadiidka tirmidi iyo keyrkii ay warinayaan xadiid xasan ah martad ibn abi martad alghanawi nin la yidhaahdo oo waxaa jira maka ka soo qaadi jiray dadka la haysto dadka la qafaashaya asraagaabuu maka ka soo qaadi jiray markaasuu madiine keeni jiray hawshaasuu ka shaqayn jiray gabadh marka waxay saaxiib ahaayeen maka ku nooleed oo canaaq la dhihi jiray canaaq oo zaaniyad ah habeen habeenada ka mid ah ayaa marka isagoo meel fadhiya iyay u timid oo waxay ku tihi warniyahow kaale caawa nala bari markaasaa wuxuu ku yidhi canaaqay ilaahay zinada waa xarimay buyuu ku yidhi markiiba intay oroday bay odayaashii reer qureysheed bay usoo sheegto waxay tidhi ninkii martad ahaayoo baa meeshan joogo dadka aad haysataan buu maalin kasta kaxeeyaayoo mar kasta koox intuu kaxeeyu maxamed u geeya uu soo dacwaysa ilan wixii buu ka diiday sooma dacway markiiba ku taabatay isagii dhuumashuu galay wuu cararay ilaahay baa ka bixiyey markuu ka baxsaday kadib ayuu isagii raggii uu doonayay inuu kaxeeyo ayuu kaxeeyey madiinuu geeyey rasuulku uu tegay sal lay waslam wuxu uhi rasuul allow arrintaasaa jirta waxaana rabaa inaan guursado canaaq canaaq waa haweentii zaaniyadda ahy ma guursadaa buuri aayaddana marka soo degtay aayaddanaa soo degtay rabbilahi subxana wa tacaala zaaniyadda ma guursado mid iyadoo kale ninka zaaniga ah wuxuu uun guursadaa naag zaaniyadoo sidiisoo kale ah ama mid mushrikad oo waxbaba rumaysnay oo zinadii iyo macnaha waxa weye cifadiiba aan rumaysnay sidoo kaleeta naagta zaaniyadda ah ma guursado nin iyadoo kaleoo zaani ah mooyaane ama nin mushrigoo waxaba aan rumaysnay guursiga haweenka zinaystay ragga dhowrsooni ay guursadaan ama cagsa daalikoo midda cagsigeeda waa laga xarimay dadka mu'miniinta baa la yidhi subxana wa tacala aayadda markaa sidaa daahirkeedaa marka la fiiriyo waxaa laga fahmayaa inaysan bannaanayn ruuxa muslimkee dhowrsoon ama mu'minka dhowrsoon naag zaaniyada inuu guursado zina lagu yaqaan sababa nusuulka marka la fiiriyo qur-aanka marka dib loogu noqdo sidoo kaleeto waa kan soo marnay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay muxsiniina hayra musaafixiina waa inagii soo marnay dumarkana waa kan soo marnay muxsanaatin hayra musaafixaat labada isguursanaya iyo kuwa la guursanaya ragguna waa inay dhowrsoon yihiin dumarkuna ay dhowrsoon yihiin qur-aankuna taasuu maray axaadiista nebiga marka loo kaco salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa sidoo kale oo nebigu wuxuu yihi yani waxa weeye yani laa yankixu zani almajluudu ila milahu zaaniga la jeedlay oo la karbaasheeyey mid isagoo kale a waxaan ahayn ma guursado yani ruux dhowrsoon ma guursado ruux isagoo kale oo sidiisoo kale zinaystay unbuu guursadaa waxaa kaleeto isagana sugan nabigeena sal lay waslam ruuxa ehelkiisa iyo reerkiisa xumaanta raalliga uga ah dayuus baa la dhahaa inuusan isaguna jannada gelin marka nusuustaasi waxay ku tusaysaa in aan naag zaaniyada uusan guursan karin nin dhowrsoon sidoo kale gabadh dhowrsoon oo cafiifad ah inaan la siin karin oon loo guurin karin nin zaani oo zina lagu yaqaan laakiin ishkaal baa meesha ku jiro mufasiriinta qaar badan baa ka doodayo laakiin sababu nusiilka iyo nusuustaa kale markaan fiirino sidaas tafsiir ka fiican ma jiro saas way macana ogaa ishkaalaad kalaa jiro qaar baa waxay odhanayaan laa yankixuda galma laga wada uma galmoodo mid sidiisoo kaleo zaaniyada ama mushrikada mooye waxoogaa marka waxa weye niqaash baa ku jira waqtiga inugu dheeraane laakiin nusuustaa guud marka la fiiriyay aayadda daahirkeeda macnaha sidaas unbaan macnaha ku daynayna azani ninka zaaniga laa yankixu ma guursado ilaa zaaniyatan mid zaaniyad a mooye mid sidiisoo kale zaaniyad u ah ow amase mushrikatan mid mushrikad ah oo gaal a mooyaane halkaasaa waxoogaa bushigu ka imaanayaayo oo muslimka zaaniga mushrikad miyuu guursan karaa allahuma inaynu kitaabiya dhahno ma aqaan saas maana ayib wazaaniyatu naagta zaaniyadihi laa yankixuhaa ma guursado ilaa zaanin mid zaani a mooyaane nin zaani ah aw amase mushrikun ama nin gaal ahoo mushriga mooyaane ama nin dhowrsooni uma mohdo mana hunguriyeeyo guurna kama doono naag zaaniyad ah saas shimbirba shimbirkiisuu la duulahay ninkii xuni naag xun unbuu raadin sooma saas naagtii xunna nin xun bay raadin naagtii wanaagsanna nin wanaagsan bay raadin waynoo imaan doonto alkhabiisaatu lilkhabiisiin waalkhabiisuuna lilkhabiisaat yacni waxa weeyaan sidaadaba adigoo ilaahay dhowrsoonaan iyo akhlaaq ku siiyey oo cifo ku siiyey naag zaaniyad ah oo khariban oo meelahaa qarafaysata inaad naagnimo u raadsatood guur u doono tahay ma ma dhici karayso saas macana wa xurima waa la xaraameeyey daalika arrinkaa oo macnaha guursigaas cala almu'miniina mu'miniinta korkooda laga xaraameeyo xaaraan bay idinka tahay inaad guursataan maxaa yeelay dee naag zaaniyada haddaad guursato dayuus baad noqoni reerkiisii xumaan raalli uga ah jannaad ku waayeysaayoo janno geli maysa sida xadiiska nabigeena kusugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macana ayib والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والذين قوة كاسي حكمك لبادي حكمك هروحها كوى الزنا يستهل كرباش xukunka labaadi waxa weeyaan ciddaad guursanayso ha noqoto cid dhowrsoon haddaad rag tahay haddaad dumar tahayba xukunka saddexaadi waxa weeye waaladiina kuwa yarmuuna ganaya almuxsanaati dumarka la dhowray oo zinada laga dhowray kuwa ganaya oo zina ku ganaya uma kadibna lam ya'tuu aan la imaanin biarbacati shuhadaaa afar markhaati aan la imaanin fajliduuhum ayagana jeedla amaaniina sideetan jaldatan oo jeedal ku dhufta walaa taqbaluu ha aqbalina lahum iyaga shahaadatan wax marag markaca abadan weligood markhaati ha ka aqbalina wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alfaasiquuna kuwa ilahay daacadiisa ka baxaya ila aladiina kuwii mooye taabuu noqday oo arrinkaa ka noqday min bacdi dalika kaa kadib oo wa aslaxuu wanaajiyey wixii ay xumeeyeen fa ina allaha alla hafuurun midkii dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariis oo kuwa u naxariisanayo xukumka labaadi ee xaddu ka soo aroortay waa qadafka qadafka qadafka waxaa la yidhahdaa inaad ruuxan zina ku sheegto wuxuu rabbi yidhi kuwa ganaya muxsanaadka muxsanaadka waa dumarka la dhowray oo zino laga dhowray dumarka la dhowray ee dhowrsoon ee xumaanta iyo zinada ka dhowrsoon kuwa ku ganayoo zino ku sheegaya kuwa noocaasa haddana afar markhaati aan u keenin waxay sheegeen sideetan jeedal ku dhufta burbur subxana wa tacaala wuu galay wuxuu ku yidhi way zinaysatay afar markhaatikeen baa loodhanaya oo rag ah oo si wada jir ah u arkahayay markay waxa ay sinaysanaysa wuu waayey soomaa waa in la soo qabto marka sideetan jeedal sideetan karbashin lagu dhufto ma intaa keliya maya faasiq buu noqonayaa markhaati damboo laga aqbalayana ma jiro weligii waana faasiqiin kuwa noocaasoo kale oo ilaahay daacadiisii bay ka baxeen inayba soo noqdaan oo toobad keenaan intaa kadib mooye oo waxay halleeyeen hagaajiyaan allah subxaana wa tacaala hadday saas yeelaan waa u dhaafayaan waana u naxariisanaya rabbi subxana wa tacaala marka yani waxa weye wa ulaa'ika hum ulfaasiquuna ila aladiina taabuu towbaddu xaggee bay u noqonaysaayo hadday towbad keenaan maxaa ka dhacaya saddex xugun baa lasoo sheegay jeedna horta waa layidhi markhaatina ha ka aqbalinna waa layidhi waa faasiqiinna waa layidhi saddex xugum sooma saddex xugum kadib baa waxaa layidhi inay towbad keenaan mooye oo hadday towbad keenaan saddexdiiba ma ka dhacayaan maya ta hore horta oo jeedalkii ka dhici maayo waa laysla ogolyahay towbaddu ma ridayso labada dambe ka ugu dambeeyo oo fisqigacana waa laysla ogolaya waa faasiqiin ka ugu dhaxeeyo oo ah shahaadadoodii ma la aqbalayaa hadday soo noqdaan oo toobad keenaan markhaati furkoodii ma la aqbalayaa taasaa lagu doodsanya alimaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo a'imo kaloo la socota waxay leeyihiin ila aladiina taabuu waxay u wada noqonaysaa labada xugum ee ugu dambeeya oo ah fisqigiina waa ka baxayaan shahaadadoodana waa la aqbalaya abu xaniifa isaga warkaa khilaafsan ayib rabbi subxaana wa tacala marka wuxu uhi waladiina yarmuuna almuxsanaat waladiina kuwa yarmuuna ganaya almuxsanaati dumarka la dhowray oo zine laga dhowray ayagoo dhowrsoon hadday zinaysteen hadda meesheedu hadday zaaniyaad yihiinoo kuwa zinaysta yihiinoo zine lagu yaqaano oo uu markaa ku sheego zine ku sheego markaa kuma jirto taas ee waa muxsanaad waa dumar la dhowray oo waxa aan ku jirin wey macna kuwa ganaya uma kadibna lam ya'tuu aan la imaanin biarbacati shuhada'a afar markhaati aan la imaanin afar markhaati oo rag ah aan la imaanin waxay sheegeen oo gabadha zinaday ku ganeen ah aan markhaatiyo afaroo ragga u keenin fajliduuhum jeedla oo karbaasha kuwa iyagaa amaaniina sideetan jaldatan oo jeedal sideetan jeedal ku dhufta kuwii dumarka la garaye hadduu nin ama rag hadduu qadfo oo zina ku sheega ka war iyaduna waa la mid xadiidka hilaal ibnu umaya aan u tegi doono markuu ku yidhi nabiga sal lay sl nebi allow xaaskaygii nin baan ugu imid shariik ibnu saxmaan nin la yidhaahdo baan xaaskaygii isagoo ka shaqaysanaya ugu imid nabigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam albayina aw xaddun calaa dahrika buu nabigu uri sl lay slam markhaati keen caddayn keen haddii kale dhabarkaaga jeedal baa yaqaano ku yidhi nabigu sal lay slam ma aha haweenay muusan ku sheegin nin buu ku sheegay shariik la yidhaha buu yidhi xaaskaygii waa haystay soo ma jeed marka rag iyo dumarku waa isku mid haddii aad nin ku sheegto waa la mid ee aayaddu waxay muxsanaadka uga cabirtay inta badan dadka la qadfo waxaa u badan dumarka saas way macana saas daraaddeed baa looga cabira ilaa ragguna waa la midoo nin muxsan oo dhowrsoon oo zine aan lagu ogeyn haddaad zine ku sheegto afar markhaati baad keeni haddaad caddayn keeni weydo siddeetan jeedal baa kusugi saas way macana ayib maxaa yeele waxaa la diidan yahay warkan si fudud yani muslimiinta loogu ganayo faaxishadii haddii la joojiyey in dadka lagu sheego oo magacooda iyo sharafkooda lagu dilana lama rabo macno qaaliyu ku fadhiya ruuxa sharafkiisa iyo magaciisa qiimo qaaliyu ku fadhiya saas daraaddeed mas'alada hore oo ah macnaha waxa weeyaan zinada xadda laga dejiyey waxaa looga dejiyey nasliga iyo taranka bini aadamka la ilaalinayo waa daruuriyaadkii shanta mid ka mid a middan dambe ee xadankadaa laga dejiyey qadafkana waxaa lagu ilaalinayaa cirdiga iyo magaca bini aadamka lagu ilaalinaya saas yani waxa weyaan hadda kootiinada ama maxkamadaha jira adduunka bini aadamku dejistay waxa la yidhahda waxaa jira kes waxa la yidhahda la jira yani waxa weye magacaygiibuu wasakheeyey soo ma jir magacaygiibuu halleeyey wax jira la jira jira magacaagiibaa la halleeyey wax halisa wa ruuxan kadaata bulshada uu ku dhex nool yaha wuxuu ku haystaba waxaa ugu qaalisan magaca uu ku dhex leeyay magacii marka ruuxa si aan loo dilin baa xaddan loo dejiyey oo laysaga ilaaliya dadka macnaha waxa weye ganidooda zinada lagu ganayo macnaha oo zina lagu sheegay waaladiina kuwa yarmuuna ganaya almuxsanaati dumarka la dhowray uma kadibna lam ya'tuu aan la imaanin biarbacati shuhadaa afar markhaati fajliduuhum jeedla kuwa amaaniina sideetan jaldatan oo jeedal walaa taqbaluu hana aqbalina lahum iyaga shahaadatan markhaati abadan weligood markhaati dambe ha ka yeelina weligood markhaati dambe yaa laga aqbalin waxba laga dhegaysan maayo wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alfaasiquuna kuwa ilaahay daacadiisa ka baxaya ila aladiina kuwii mooye taabuu towbad keeneen min bacdi dalika kaa kadib ganitaankaa kadib bay towbad keeneen maxaa ka dhacaya markaa waxaa ka dhacaya fisqigiina waa ka baxaya markhaati furkoodana waa la aqbali saas maana labadaa dambe unbay unoqonaysa amaa hadduu intuu qadaf sameeyo towbad keeno xaddii ka dhici mayso ayada xadda waa la marinaya ayib ila aladiina kuwa mooye taabuu towbad keenay min bacdi dalika kaas kadib oo wa aslaxuu wanaajiyo hagaajiyey waxay halleeyeen faina allaha alla kafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariista way alla subxana wa tacala soo noqoshada albaabka waa idiin furan yahay ka soo noqda wey khaladkii aad gashay wey macana والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين انت سمكي لعبي أيا أرني من صوبح بي حكم كي أها هدي هويني دور صون زين اللغو إن لتشيل ليو ayaa la sii daba socdaayoo wax laga soo reebaya waladiina kuwa buu rabbi yihi subxaana wa tacaala yarmuuna ganaya aswaajahum xaasaskooda galaya oo zina ku galay walxaal lam yakun aysan ahaanin lahum iyaga shuhadaau markhaatiyo ilaa anfusuhum nafafyaalkooda mooye markhaati aan naftooda ahaynna aan haynin fa shahaadatu axadihim midkood markhaati furkiisu arbacu shahaadaatin waa afar dhaarood billaahi ilaahay uu ku dhaaranayo inahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay waalkhaamisatu midda shanaadna anna lacnat allahi alla lacnadiisu calayhi korkiisa inay ahaanayso in kaana hadduu yahay min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya wayadra'u waxaa reebaya canhaa iyada xaggeeda waxaa ka reebaya alcadaaba cadaabkii iyo ciqaabtii an tashhada inay qirto arbaca shahaadaatin afar markhaati arbac an tashhada inay qirto arbaca shahaadaatin afar dhaarood billaahi ilaahay ay ku dhaaranayso inahu isagu ninkeedii wey la min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu ka mid yahy waalkhaamisatana inay qirto midda shanaad anna qadaballaahi alla cadhadiisu calayhaa korkeeda inuu yahay in kaana hadduu yahay ninkeedu min asaadiqiina kuwa runta sheegaya hadduu ka mid yahay markii la yidhi dumarkiina zina kuma sheegi kartaan afar markhaati baad keenaysaa haddaad keeni weydaana siddeetan jeedal baa idin yaqaana ayay xaajadii qadhaarhaysay markaasaa waa la yimid oo rag baa yimid waxay dha rasuul allow ma guriganagii oo nin ka shaqaysanayo intaan nimaadno baanu afar markhaati raadinayna oo hawshiiba inta la dhamaystaaba la iska kala tegi laba mid haddaan aamusnana noo daran haddaan hadallana noo daran haddaan hadallo noo daran oo siddeetan jeedal baa laysku dhufa haddaan aamusnana noo daran oo reerkanaga iyo guriganaga baa wasakhaysan xaaladdaasa marka ti shareecadu marka wixii in la furdaamiyo oo xal loo keeno laba qisaba waa dhacdo suuraddu aayaddu waa kusoo degtay baa la yidhaahdaa qisa waxay ka dhacday nin la yidhahdo hilaal ibnu umaya midna cuwaymir alcajlaani nin la yidhaahdo labada ninba way ku dhacday waxay ahayd yacni hilaalkaasi xaaskiisii ayuu wuxuu ku tuhmay nin nin la yidhaha shariik ibnu saxmaa ayuu ku tuhmay xaaskiisa markaasuu nabiga u yimi sal lay slam wuxuu ihi nebi allow xaaskaygii ninkaasaan ugu dulmid markaasaa nebigu wuxuu ku yihi sal lay wasalam albayina aw xaddun calaa dahrika buu nebigu ku yuri sal lay wasalam hilaalow warka jooji ama markhaati baad keeni afar nin oo markhaatiya baad keeni ninkan inuu xaaskaagii kaaga dambeeyey ama haddii kaleeto jeedal baa ku yaqaano ku yidhi markaasuu yidhi nabi allow maxaaskaygiiyo la haystaan markhaatiya dib u dooni oon markhaatiya raadin miya jooji baa li warka ama caddayn keen ama jeedal usoo diyaar garow markaasuu yidhi walla ilaahay xaalka i haysta waa arkaaye ilaahay subxaana wa tacaala unbaa ifuran doona aayaadkanaa soo degay marka aayaadkana soo degoo lagu furanayo oo la leeyahay haddii cidda uu ninku ku galay zinada oo zinada ku sheegay ay tahay xaaskiisa ayada jeedal ma ahee ninka la garaaci maayo xaajada si kalea loo dhigaya see loo dhigayaa waa loo yeedhay sidaas daraaddeed nabigu wuxuu ku yuri sal lay waslam keen xaaskaagii keen ayaadkan markii soo degan xaaskiisii buu keenay dhaaraa la yidhi isaga afar goor buu wuxuu ku dhaartay inay runtii tahay oo waxa uu ku sheegay ay runtii tahay buu afar goor ku dhaartay markii shanaad markuu marayo yuu nabigu ku yuri warukaadi ukaadi warukaadi tahay waa tii lagu halaagsami lahay ee cadaabkaad ku geli lahayd ukaadi war hadday beentaa tahay jooji markaasuu yidhi joojin maayo ka bax tii shanaad buu maray lacnad ilaahay korkiisa inay ahaanayso hadduu beenaalo yahay oo been ku sheegay ayuu ku dhaartay shantaa markuu maray baa iyadii loo yeeday dhaaraa la yidhi iyadan waa la waaniyey waa loo caqli celiyey cadaab ilaahay baa la xusuusiyey aakhariyo adduun inay kala roon yihiin baa loo sheegay waxaa la yidhi haddaad wax iska ogtaayna ka joog haddii kaleetana wuu kukaasi dhaaro way dhaartay afar markay marto tii shanaad u laaban tahay buu nabigu yidhi ukaadi ukaadi waa la waaniyey waa lagu celiyey naa ka joog baa layidhi waxoogaabay marka dib u yaro guratay oo macnaha maagmaagatay taa shanaad markii marayso oo layidhi waa tii aad ku halaagsami lahayd bay waxoogaa dib yaro guratay mar aan isleenahay wallahi way qiran doontaa baa waxay tidhi walle inaanan reerkayga ceebeynaynin bay tii markaasay tii shanaadna ku dhufatay ceeb inaanan falkay usoo jiidaynin bay tii tii shanaadna waa ku dhufatay tii shanaad markay ku dhufatay nebigu waa kala diray salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa la kala diray nin iyo naag isuma ahaanaysaan baa la yidhi khalaas sunnadaasaa marka ku dureersatay labada isqaba hadday dhexdooda marto oo ninku xaaskiisa uu zino ku sheego qaabkaasaa iyaga la marinaya jidkaasaa la marinaya lama odhanayo maadaama afar markhaati aadan haysanin waa lagu jeednaya la dhihi maayo maxaa yeelay hadda waxa weeyaan gurigiisii ninna iska ceebayn maayo ma nin baa gurigiisa iska ceebayno isagoo weliba garanaya in gurigani kala tag uu ku dambayn doono bilaash iyo tuhmo beena ma ninbaa xaaskiisa ku odhan kara way zinaysatay maya xaajo adag oo adag oo adag unbuu nin ku dhihi karaa xaaskiisa waa zinaysatay saas daraaddeed yaan arrimaha caamkaa lagala mid dhigine iyada xukunkaa khaaskaabaa laga dejiyey oo loo sameeyey nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaa kadib wuxuu yidhi u fiirsada oo bal ilmahay dhali doonta ha loo fiiriyo mid badhya waaweyn oo indha kuulkuulan oo minjab yani waxa weeye yani kubab kuuskuusan haddii ay dhasho ninkii lagu tuhmay ee shariik ahaa buu ka soo jeedaa buuri hadday ninka noocaa u eg ilmo noocaa u eg noocagi dhashana yacni been buu ku sheegay buyuu yidhi ninkeeda markay umushay ilmihii haddii la fiiriyeyba shariik buu u eegay ninkii lagu sheegay dabtii nebigu u tilmaamay wiil agba dhashay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam yani ilaahay baan ku dhaartaye wixii hormaray oo kitaab ilaahay hadduusan jiri lahayn lakaana lii walahaa shanun buu nabi uri sal lay slam aniga iyada xaal baan noo ahaan lahaa buu rasulku yuri salawatu rabbi wasalamu aleyh laakiin dhaartii hadday horay u dhacday ka daba tag male xukun dhacay wey macnaha laakiin waa caddaatay inay haweenta wixii lagu sheegaya ay tahay sooma laakiin xukunku waa dhacaya ka daba tag male saasuu rasulku yuri salawatu rabbi wasalamu aleyh waladiina kuwa yarmuuna galaya aswaajahum xaasaskooda zino ku galaya oo ku sheegaya oo walam yakun aynan ahaanin lahum iyaga shuhadaau warax markhaatiya ah ilaa anfusahum nafafyaalkooda mooye naftooda mooye markhaati kale ma hayaan fa shahaadatu axadihim midkood markhaati furkiisu ama marakiciisu arbacu shahaadaatin afar dhaarood wey shahaadada dhaar baad laga wada afar dhaarood weeye billaahi ilaahay uu ku dhaaranayo meeshii afar nin looga baahnaa oo markhaatiya inuu keeno afar dhaarood baa loo geliyay macnaha arbacu shahaadaatin afar dhaarood wey billaahi alla uu ku dhaaran inahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay wuxuu ku sheegay oo ku ganay inay runtii tahay buu ku dhaaranay waalkhaamisatu tashanaadna ana lacnat allahi lacnada ilaahi calayhi korkiisa inay ahaato in kaana hadduu yahay min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya hadduu ka mid yahay hadduu been sheegayo yacni korkiisa inay ahaanayso lacnada ilaahay iyuu tashanaadna ku dhaaranaya wayadr maktasaba wuxuu kasbaday oo min alimi dembi ah waladii midka tawallaa tawaliyey kibrahu ifkiga kiisa weynankiisa yani been abuuradka weynankiisa midka tawaliyey oo minhum cusbada ka mid ihi lahu waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday cadiimun oo weyn waxay ahayd qisadu waa qisada caanka ee kutubta xadiiska intooda badan kusoo aroortay bukhaari iyo muslim iyo keyrkood caaisha radi allahu canha rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh duulaamadiisii qaar ka mid ah ayuu u baxay caadi waxa uu ahayd nabigeenna markuu duulaan u baxayo xaasaskiisa u qori tuuri jiray taraaxaysa duulaankaa markuu maagay inuu baxo ayaa xaasaskiisii wuu qori tuuray caaishaa soo baxday way raacday nabiga sal lla alay wasalam duulaankii markuu dhammaado laga soo laabto magaalada madiine ay kusoo dhawaadeen ayuu nebigu sal ly wasalam ciidankii meel dejiyey markii la degay xadiidka caaisha warinaysa baa waxay leedahay amin dambe oo habeenkii ah ayuu nebigu sal ly slam ciidankii kiciyey si loo diyaar garoobo oo loo guuro socdaalkii si loo sii wato markii la kakacay oo awrtii la rarahayo o la diyaar garoobayo baan banaanka u baxay bayt si aan usoo danguto banaanka markaan u baxay oon soo danguto oon soo noqday ayaan luquntayda taabtay bay tii mise kuul aan xidhnaa baan waayay bay tii raadkaygii baan dib ugu noqday waa mugdi waan fiirfiiriye waan raaraadiyey intaan kuushii ku mashquulsanaa baa ciidankii intuu diyaar garoobay oo awrtii la raray oo yaaba la tegayba meeshiiba laga tegay dumarka waagaa waxaa lagu qaadi jiray hawdaj waxay dhahaan oo sanduuq yaroo awrta intay kor saaraan dumarku geli jireen ayay ku qaadi jireen caaisha marka bahal noocaasoo kalea lagu qaadaa oo ratiga lagu saaraa waxay leedahay raggii i qaadi jiray oo ratiga i saari jiray oo hawdajkayga qaadi jiray baa intay yimaadeen oy moodeen inaan ku dhex jiro bay ratigii saareen oo yacni meel ruux ku jiro iyo meel madhona ruux ku jiro sooma kala cusla maxay u dareemi waayeen waxay u dareemi waayeen waxay leedahay gabadh yarna waan ahaa xilliga dumarku hilibku furayna maanan ahaynoo xilli waxay ahayd cunto yar ay dumarku cunaan oo aad ay u fudud yihiin oo macnaha ay caata yihiin marka yani waxa weye inaan ku jiriyo in kaleetaba aad loo kala garan maayo adiga way saareen waa la dhaqaaqay waa la tegey meeshii baan imid bay tidhi walaysa fiiha daacin walaa mujiib wax joogo male meeshii baa cidlaa markaan isa soo taagay ayaa waxaan isiri bay tii kolley kolley way ku waayi doonaan way kugu soo noqon doonaane bal meeshan lagugu ogaa un halkan ha ka tegin meeshii baan fadhiistay bay tii meeshii markaan fadhiista waxoogaa fadhiyey bay hurda iga tambadatay markaasaan iska seexday bay tii waa gabadh yar waan iska seexday bay tii anoo hurdaa oo meeshii jiifa baa waxaa jiray nin saxaabada ka mida oo la yidhahdo safwan ibnu mucadil assulami uma dakwani ninkaasi caadi waxa u ahaan jirtay ciidanka meesha uu dego oo ku furto gadaasheeda intuu dego iyo subaxdii wuxuu soo maraa ciidanka xeradiisii uu macnaha waxa ciidanku xalay deganaa markaasuu wixii dhacay iyo wixii laga tegay iyo waxyaalaha soo qaadqaada ninkiibaa meeshii soo maray meeshii hadduu yimaadaba wuxuu arkay ruux bini aadama meesha ka muuqda waa soo socday wuu iisoo dhawaaday wuu i arkay iyadu markaa way jirtaa wejigeediioo marka bannaan ayuu arkay waxay leedahay horan yaraantaydii intaan xijaabka nala saarin buu i aqoon jiray wuu gartay inay xaaskii nabiga tahay salawatu rabbi waslamu caleyh markaasaa wuxuu hi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilahi wa inna ilayhi raajicuuntiisi hadalkiisii baan ku toosay bay tiri markaan arkay baa wejiga marada saartay bay tiri hadal kale iyo kelimo kale muusan ii dallicin ilamana hadlin bay tiri ratigii buu soo fadhiisiiyey nugtu kaga istaagay waan fulay bay tiri wuu i kaxeeyey ratigii buu gar qaaday ciidankiibuu ka dabageeyey ciidankii oo maalinkii amin harkii ameel degay yuu isagoo ku wadaa ratigii buu ka dabageeyey meeshaasay marka balaayi ka dhacday nin kasta oo jaanis sugahayay oo munaafiq ahaa ayaa marka meesha ka faa'idaystay nin la odhan jiray cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul oo munaafiqiinta oday u ahaa ayaa marka sheekadii jaanis ka dhigtay wuxuu yidhi caaisho iyo ninka la yidhahdo safwaan waxay isula hadheen waxbaa la soo sameeyey caaisho ninkaasaa ka farqabsaday warkii buu faafiyey munaafiqiin kalaa kasii qaaday magaaladii madiinaa la tegey magaaladii madiina markii la tegay sheekadii buu sii waday waa la sii faafiyey qaar fara badan oo muslimiin oo ahlul iimaan ah oo laakiin wax weeyaan iskaga dagmay baa iska jiro warkii iska aqbalo iska qaatay wixii baa marka magaalada galay caaisha radiallahu canha marka waxay leedahay aniga markaan magaalada la galayba waan jiraday bay tiri waan xanuunsaday bil kaamila muddaan jirnaa bay tiri jiradii baa igu dheeraatay waxaan qoonsaday iyo waxaan maqlay toona ma jira bay tiri magaalada wax ka jira iyo sheekada socota laakiin waxoogaa waxaa i dareen geliyey bay tiri nabiga sal alay wasalam turidii iyo naxariisashadii iyo nugaylkii aan ku oqoon jiray baan ka waayay bay tiri waa imaanayaa xaafaddu imaanayaa kayfa tiikum buu dhihi iska noqon kayfa tiikum tiinnaasi see wey tiinaasi wax lagu aqoon jiray ma waa u imaan jiray nabigu sal lay slam waa la soo fadhiisan jiray waa dhunkan jiray waa caaskiisii laakiin waxoogaa daba isbedelkaasaan dareemay bay tiri tolo maxaa jira anoo xaalkaygu saas yahay baan habeen baxnay bay tihi aniga gabadh kaleto la yidhahdo umu musdax dumarkana caadatan xilliga musqula maanaan samaysanina waxay tihi dumarku habeenkiibay banaanada u bixi jireen soo danaysan jireen waan israacnay banaankaan u baxnay annagoo wada soconno intaan soo dangudanay soo noqonnay bay maradeeda faraqeeda ku yay ku kuftay way ku turunturaato markaasay kuftay markaasa waxay tihi tacisa misdax misdax baa halaagsamay waa wiilkeed markaasaa idhi bay tihi naa inkaranto maxaad saa u leedahay misdax wiilkaagii haba ahaaday laakiin waa nin saxaabi oo muhaajiri ah oo qiimo badan maxaad saa u leedahay markaasaa waxay tihi naa tanay naa waxa magaalada yaalla kama warhaysid miya misdax wuxuu sameeyey kama warhaysid miya markaasaa idhi bay tihi oo muxuu sameeyey maxaad magaalada ka jira sheekadii unbayba ii bilowday bay tihi sheekadii unbay kow intay iga soo bilowday magaalada sheeko kaloo taalamaba jirtaba adiga unbaaba magaalada ku jiraysa waan jirada bay tiri jiradii baa si cusub ii qabatay bay tiri gurigii baan imid gurigii anoo joogaan nabigu yimid bay tiri salawatu rabbi waslamu aleyh markaasuu soo galay markaasuu wuxuu ihi kayfa tiikum sida caadada intii arrintu dhacday kayfa tiikum tiinaa seewey markaasaa nabiga sal alay wasalam waxaan ku yidhi bay tiri nebiyow aan gurigii aabba iyo hooyo aaday ii ogolow ifasax waxaan rabaa bay tihi marka inaan kasoo hubsado warkani inuu jiro guriga hooyihi aabba inaan kasoo hubsado way fasaxay waan tegey hooyihii aabba gurigoodii baan tegey haddaan tegeyba hooyaan weydiiye waxaan ku ihi hooye arrintan la sheegaya maxaa ka jira markaasaa waxay tihi hooye waxba ha isdhibin caadi weeye gabadh yacni dumar kale lala qabo oo dangalooyin leh ninkeeduna jecel yahay oo agtiisa magac ku leh in la dacaayadeeyo wax laga sheego wax cusub mehe waxba ha isdhibin isdeji markaasaa anigu tiri hooye ma jiraa waxaas cudur iyo oohin cusub baa igu bilaabatay bay tiri habeenkii oo dhan baa hurdo iska waayay bay tiri maalintii dambe oo dhan baan hurdo iska waayay ilintuna saasay iga socotaa bay tiri waa gabadh cifo iyo sharaf iyo magac ku dhalatay wey waa ina abubakar wey waana xaaskii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh way zinaysatay waxay ka dhigan tahay dilkaa u dhaamid ah saas macnaha anigoo xaalkaa ku sugan oo aabbiyo hooyo la joogaba waxaa ii timid bay tihi naag yani haweenay kaloo saxaabiyad ah markaasay intay ila fadhiisatayba oohintii igu kaalmaysay bay tii waa ila oyday ila waxa hadday mushkilo ku jirto mushkiladda ruuxa kaala qayb qaataay oo xoogaa wuxuu keenayaa wehesh waad ila weheshani oohintiiba igala qayb qaadatay bay tii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xaalku markuu halkaa marayabuu wuxuu u yeedhay usaamata bna zayd iyo cali bna abi taalib markaasuu la tashaday oo uu yidhi bal xaalkanaa jireen maxaad ku talin lahaydeen usaama wuxuu yidhi nebi allow xaaskaaga waxaan wanaag ahayn kuma ogine reerkaaga hayso cali bni abi aalibna wuxuu yidhi nebi allow dumar haddii yani waxa weeye dhibkan ku haysta iyo rafaadkan ku haystaay dumaraan iyada ahayn waa badan yahay waa badan yihiin dumaraan iyada ahaynoo dumarku keligeed ma aha laakiin bal gabadhii u shaqayn jirtee bariiro ahayd bal warso iyadaa xogteeda hoose og nebigu bariiru u yeedhay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu yihi bariiroy waxaad qoonsato caaisha ma ku aragta markaasa waxay tihi nebi allah waxaan ku ogahay ma jiro allahumma haddii wuxuun aan ku sheegayo gabadh yar oo da-yar oo qooshka habeenkii markay qooshto ka seexata oo waxarka tuugta intay soo wareegto qooshka cunto intaa un baan ku ogahay bay tiri taana yaraan un baan u geynaysa wax kaloo laakiin aan ku ogahay ma jiro nebigu intaa markuu hubsaday salawatu rabbi wasalaamu calayh khud buu isla taagay saxaabadiisa uu leeyahay war yaa iga qabsada ninka reerkaygii iyo gurigaygii galay yaa iga qabsada yaa iga qabta buu nabigu salawatu rabbi wasalam muslimiinay ninkaa yaa iga qabta waxaa istaagay ninkii la odhan jiray sacad ibnu mucaad sayid laws aws ugaaskoodii oo sacad la dhihi jiray sacad ibnu mucaad baa istaago wuxuu nabi allow ninkaasi hadduu ree aws yahayna annagaa dilayno qoorta ka goynayna hadduu walaalahanaga khasraj ka dhashayna taladaad nagula taliso un baanu yeelin amarna si intaa markuu yidhi sacad ibnu cubaado oo isagana ugaas u ahaa ree khasrajkaas baa soo boodo wuxuu yidhi beentaa weyaanba beentaa weyaanba wallahi inaadan dili karin taabanna karin una dhawaan karin hadduu reerkaaga ahaan lahayo ree aws ahaan lahaana saa maada dhalin intaa markuu yidhi waxoogaa waxaa qaabtay ficillaa qaaday usayd nin la odhan jira ibnu xubayr oo ilmaadeer ahaayeen mucaad yani sacd ibnu mucaad ayaa soo istaago wuxuu yidhi alalaha adaa beenaala ad adaab beenala munaafiq baan natahay munaafiqiinta u dooda waanaan dilaynaa bu xase waay waanu dilinaa bui kaba baanu ka siinay xoogaa halkaa marka labadii qoys baaba isku kacayba jaahiliyadiina way soo lan jireen laba qoys oo isiqaano aws iyo khasraj bayba noqotayba gobolay xaaladdu halis marayso nebigu sal lay slam markaa wuxuu galay inuu labadii reer kala dejiyo warukaadiy warukaadiy warukaadiy kalqaqabasho xaaladii saasay labadii reer ku degtay caaisha radiallahu canha waxay leedahay yani aniga weli ilaa iyo waktigaa hurdana ma hayo ishaydana indhahaydana ilini kama dhammaanin intaa ilmaa ka socoto rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh baa u yimid caaisha radiallahu canha markaas wuxuu ku yidhi caaishay waa u soo dhawaaday sidii hore oo kaleeto kayfa tiikum intuu yidhahdo bannaan kama noqonina wuu u yimid wala soo fadhiistay markaasuu yidhi caaishay adaa og adii ilaahay baa isog haddii waxaan lagugu sheegayo uu jirood samaysay ilaahay usoo noqo ilaahay subxana wa tacala waa dembi dhaafaay haddii ayna waxba ka jirin oo waxani ayna jirinna ilaahay waa ku beri yeeli doonaa aabbaheedii hooyadeed baa la fadhiya markaasaa waxay tihi aaboy aabow nebiga u jawaab wuxuu yidhi aabbo waxaan ugu jawaabo garan maayo hooyey nebiga igala hadalo u jawaab hooye waxaan ku jawaabo garan maayo waxay tihi markaasaa qur-aan badan laxisiisnayna waxaan ku idhi walle haddii aan saad rabtaan qalbigiinna waxaa gashay inay waxani jiraan oo zinaystay baa qalbigiinna gashay haddaan saa qalbigiinna gashay wax u sheego oon been idiin sheego waad iga rumaysanaysaan bay tii haddii aan idin dhahdo warberi baan ahayoo waxani wax jira ma aha oo runta idiin sheegana iga yeeli maysaan aniga iyo idinku xaalkeennu wuxuu ka dhigan yahay masalkii iyo tusaalihii nabiyullaahi yacquub calayhi salaam uu dhihi jiray yacni fa sabrun jamiilun wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun sabir mooye wax kale oo hadda ii furan ma jiro waan iska sii jeedsaday bay tii intaa markaan idhi nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oon meeshii ka kicinoo halkii fadhiya ayaa markiiba waxaa qabtay ididkii waaweynaa iyo astaamihii lagu aqoon jiray waxyigu markuu kusoo degayay baar buu nabigu sal lay slam aamusnaa waxyuu ku degayey markuu waxyigii ka fayday buu nabigu hadalkii ugu horreeyey yidhahda waxay ahayd abshirii yaa caaisha caaishay bishaarayso faqad bara'aki illaah ilahay waa ku beri yeelay hooyadeed baa tihi marka naa istaagoo nabiga isu taag markaasay tihi walla inaan isu taagin oonan mahadinaynin idinkana aana idin mahadinaynin ilahay baan u mahad celin bay tii maxaa yeelay intaasaan idin lahaa war waxan wax jira maod iga rumaysan weydeen see baan maanta idin idin mahadinayaa bay tii ilahay baan mahadinayaa bay tii aayaadkana marka soo degay rabbi subxaana wa tacaala qisadii uu ku faahfaahinay aayaadku marka waxay muujinayaan arrintu been abuurad inay ahayd kow marka labaad waxay tarbiye adag aayaadku u jeedinayaan bulshadii muslimka ahayd oo arrinta qaar badani ay ku fitnoobayeen oo ka qayb qaateen oo tarbiye adag baa loo jeedinayaa arrinta ku habboonna inaysan saa ahayne si kale looga baahna yacni waxa weeyaan duruus noocaas oo kale abaa la siinaya arrin noocaas oo markaa dhacda ah soddon beri oo kaamil ah ayaa guriga nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu qas ku jiray qas oo rasuulkuna sal ly slam aada u walbaharsanaa gurigii yani dacaayaduna magaalada ku jirtay xaaskiisii iyo xaalkii guriguna sidaa uu ahaa bil kaamila baan waxyigu soo degin oo arrintu ay taagnayd rasuulkeena sal lay slam hadduu qeybka og yahay soo ma ogaadeen waxaani inuusan wax jira ahayn ya waa arrin si khaasa gurigiisa khusaysay soo ma ogaanin ma ogaanin nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu aleyh ilaa aayaadku ay soo degeen ninkii yidhi nebi maxamed baa qeybka ogow waxaan ilaahay ogeysiinin buu og yahayow been baad sheegtay dhe marka ina aladiina jaauu bilufki kuwiibaa marka la dhaleecaynaya nimankii been abuuradka la yimid ee guriga nebiga dhaawacay ee sharafka caaisha radiallahu canha meel kaga dhacay kuwaasaa macnaha lagu bilaabay marka rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala ina aladiina kuwa jaa-uu yimid bilifki masabidka la yimid beenta rogan beenta nimankii la yimid ee been abuuradka la yimidi cusbatun koox weeye oo minkum idinka idinka mid munaafiqiin baa bilaabay laakiin markii dambe koox mu'miniina ka qayb qaatay ilaan sideedaba hadday dacaayaddu faafto dacaayaddu marka dambe waxay galaafataa dad fara badan oo iska niyadsan khaasatan dad waxaa jira samaacuuna lilkadibi oo ayagu warka iskaba aqbalaba waxala waxay maqlaan marka saxaabo badan baa ku kadsoomay xasaan ibnu thaabit oo kaleeto shaacirkii gabayaagii nabiga sal lay slam xamlata binti jaxsh zaynaba oo nabiga xaaskiisa ah walaasheed ayada masayr baa ku xambaaray bay leeyihin walaasheed bay u masayrtay walaasheedna ilahay baa ilaaliya subxana watacala waxaa ka mid ahaa misqaxaas misqaxaas musdax ibnu casaasa oo uu abubakar habaryartii dhashay ayaa ka mid ahaa rag saxaabo marka fiicfiican oo qiimo badan baa arrinta waxoogaa ku simbirraxday ama ku khaldamay munaafiqiin baa laakiin asal u ahaa cusbatun koox weeye oo minkum idinka idinka mid laa taxsabuuhu ha malaynina sharan shar ha u malaynina lakum idinka shar inuu idin yaha u malaynina khayr buu idin yahay oo muxuu yahay bal iskaba dhaaf huwa isagu ifkigaasi khayrun khayr weeye lakum idinka ayuu khayr idin oo se khayr u yahay khayr wuxuu u yahay waxoogaa been abuurad buu ahaaye horta beentii hallug bay lahaydoo waa la qabto way baaba'day sooma ta kale masaalixda ka dhalatay u fiirso duruus dhan iyo aadaab dhan sooma soo degin oo ilaa qiyaami saaca ummadda anfacay aayaad qur-aan oo qiimo badan oo ilaahay subxaana wa tacaala caaisho ku beriyeelaya sooma soo degin yani waxa weeye khayr baa idinku jire shar ha u malaynina bu rabbilahi subxana wa tacala likulli imri'in ama wixii dhacay iyo dembigii dhacay likulli imri'in ruux walba waxaa u sugnaaday oo minhum ka mida kooxda maktasaba wuxuu kasbaday oo min alismi dembiga ah nin walba intuu darsaday iyo intuu galay dembi isagaa iskale idinku waxba kuma lihidin caaisha waxba kuma lihidin ree abubakar waxba kuma lihidin yani waxa weeye nin kalba intuu ka qaatay oo ka shaqaystay isagaa iskale saas wladii ninka tawallaa tawaliyey kibrahu weynigiisa weynigiisa dam ifkigaa weynankiisa midka tawaliyey oo minhum kooxdaa ka midii lahu waxaa u sugnaaday kaa isagaa cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadiimun oo weyn waa kee wey cabdulahi bn ubay cabdullahi bn ubay bn salol munaafiqi wa ra'su lmunaafiqiin ninka hawsha dhan dabaray ee ka shaqeeyena isagu ah ujeedaduu ka lahaana waxay ahayd guriga nebi maxamed inuu wasakoobo salawatu rabbi wasalaamu calayh oo haddee nin gurigiisiiba wasakhaysan yahay miyuu bulsho hogaamin karaa adiga markaad doonayso inaad bulsho ama fikrad socoddo markaad doonayso inaad baabiiso madaxaa la weeraraa soo ma mas madaxaa laga dilaaya mas madaxa laga dilaa wuxuu ku talagalay inuu nebi maxamed ka takhalluso salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay la tahay hadduu nebi maxamed magiciisa ka takhalluso iyo gurigiisa inuu booska u banaanaanayo waana midda hadda acdaawul islaam ay sameeyaan maxaa la weerarayaa waxaa la weerarayaa hogaanka ummadda waxaa la weerarayaa culimadeeda waxaa la weerarayaa dadka akhyaarta ee hogaaminaya kuwaasaa la weerarayaa oo magacoodi iyo sharafkooda la dilaya si bulshada uga xadhig furato oo xadhigga looga goosto macana ujeedadaasu marka leeyahy ninkan munaafiqa meel fog taagga fog buu tooganaya macana waa ninkii nabigu sal alay slam magaalada madiine markuu yimid isagoo caleema saaran buu yimid magaalada madiine markuu nabigu imaanayo isagoo soo hijrooday cabdullaahi ibnu ubay oo loo caleema saaray aws iyo khasraj labadaa reer inuu ugaas u wada noqdo ayuu nabigu magaalada madiine yimid waa laga guuray marka caleemasaarkiibuu waayey ugaasnimadiibuu waayey markaasuu wuxuu la taagay maxamed baa idhacay maxamed kursigaygiibuu ku fadhiyaa munaafiqnimo waxa u dilay waxa weeyaan kursi baa iga maqan ya waa kursigii fircoon dilay oo odayaal badan oo soomaaliyeed dilay ama odayaal badan oo soomaaliyeed dilay kuwo kale la dili doono kursi baa iga maqan diin la-aan maxay waxa kaa maqan qabso ilahay diintii subxaana wa tacala kursi waxbaa ku fali marka kursi baa iga maqantaa wey waxa dhan ee ugu dagaalamaya waa kursi baa iga maqan ninka ad arkaysa guriga nabiga sal lay slam saa u geliya macana lawlaa id samictumuuhu mu'miniintii baa la edbinaya hadda lawlaa maad may ha maade lawlaa maad id waktiga samictumuuhu aada maqasheen ifkigaa ha lawlaa may dhe lawlaa may id waktiga samictumuuhu aada maqasheen danna maleeyaan almu'minuuna mu'miniintii may maleeyaan ragga aha waalmu'minaatu iyo mu'minaadkii dumarka aha may maleeyaan bianfusihim nafafyaalkooda khayran khayr may u maleeyaan oo wa qaaluu may yidhaahdaan haadaa kani ifkun waa been abuurad mubiinun oo iska cad lawlaa jaa-uu may la yimaadaan kuwa beenta abuurtay calayhi been abuuradka korkiisa biarbacati shuhadaa'a afar markhaati may la yimaadaan oo u keenaan faid lam ya'tuu haddaynan la imaanin bishuhadaai markhaatiyadaa afartaa haddaynan la imaanin fa ulaa'ika kuwaasi cinda allahi alla agtiisa hum iyaga ayaa alkaadibuuna beenalayaasha xukumka ilahi waa beenalayaal walowlaa fadlullah fadliga ilahi hadduusan jiri lahayn dheeraadsiintiisu haddayna jiri lahayn calaykum korkiina uu dheeraadsiiyo waraxmatu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn fi dunyaa adduunyada dhexeeda iyo walaakhirati aakharaba lamassakum waxaa idin taaban lahaa fii maa shay dhexdii afadtum aada ku shubanteen fiihi dhexdiis shayga aada ku shubanteen dhexdii ama dartii waxaa idiin qaban lahaa cadaabun cadaab baa idin qaban lahaa cadiimun oo weyn mu'miniintii baa la edbinaya maxaa ku habboonaa been abuuraad haddii la sameeyey oo munaafiqiin ay yacni dabin dhigeen shirqool sameeyeen mu'miniinta maxaa ku habboonaa ma inay garab yaacaanoo warkii qaataan baa ku habboonaa mise waxaan inay diidaan waxaa la leeyahay sidiinaba waxaa idinka muuqda dabacsanaan fara badan bulshada muslimka waxaa la doonayaa iyada dhexeeda inaan laga shaqayn karin oo intuu munaafiq iyo mid la shaqaynaya iyo gaal intuu yimaado dhexdooda inuusan isku diri karin oo uusan ka shaqayn karin waxoogaa marka waxaa muuqatay oo ay xadida dhacdadaasi soo saartay khalal gudaha ka jiri khalalkii gudaha ahbaa marka la saxay wuxuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala markaad maqasheen been abuuradkan maad malaysaan mu'miniinta ragga iyo dumarkii naftooda may khayr umaleeyaan khayr maad umaleeyaan adiga ma kaa dhici lahayd laftaada ya maya xaaskaaga ma ka dhici lahayd gabadha cafiifadaee dhowrsoona qiimaha leh ma ka dhici lahayd maya caaishaa gabadhaana ka qiimo badan adigana nebi maxamed baa kaa qiimo badan salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddii ayna gurigaaga ka suuroobi karaynin nebi maxamed gurigiisaa kasii xag jira maad marka khayr malaysaan oo sidaa yeeshaw waxaa soo aroortay saxaabiga la yidhaahdo maala waxa wey maaratay abu ayub abu ayub in ansaari markay dhacdadani dhacday ayuu xaaskiisii wuxuu ku yidhi ma kaa dhici lahayd buu ku yidhi adiga tanoo kaleeto ma suurtagal ma kaa aan lahayd markaasay tihi xaasha maya anigana igama suuroodin buu labadeenna haddayna inaga suuroodin caaishana adiga waa kaa qiimo badanta anigana ninkaa saxaabigee arrinta lagu tuhmay waa iga qiimo badanya sidaas daraaddeed yacni waxa weye waxani wax jira ma aha waa been abuurad soo ma mu'miniinta taasaa laga wada rabay inay dhahaan guriga nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu aleyh ilaahay subxaana wa tacaala baa ilaaliya rusushiisa ambiyada ilaahay baa ilaaliya xaasaskoodu ma zinaystaan xumaanina kama dhacdo weligeed xataa yani kuwii gaalada ahaa yani rusushii xataa xaasaskoodu gaalada ahaayeen ilahay baa ka ilaaliyey inay sameeyaan khiyaana zawjiya oo gogol dhaaf sameeyaan ilahay baa ka ilaaliyay subxana wa tacala marka nebi maxamed oo aqbalu rusul ah iyo caaisha ood garanaysaan gurigay ka soo jeedo oo gabadh yani xaaskii nabigeenna ah gabadhii sidiiqana ah inay ola weydaan war waxani ma suuroobi karo say ku dhacday arrintaasi say idinka hoos baxday seed ugu khaldanteen saasaa laleeya maana maa dhahdaan waa been abuurad cad maa dhahdaan kuwan been abuuradka la yimidi maylay keenaan afar markhaati may u keenaan oo ragga hadday afar markhaati keeni waayaan alla agtii waa beenalayaal xukunkooda waa beenalayaal intaasaaba ku filay war nimanku markhaatiya ma hayaan may waxawey iyagoo iswado oo isaguna ratigii hor wado ayaduna ratigii saaran tahay unbay yimaadeen keligood baa wada socday intaa unbay hayaan soo ma markhaati ma hayaan maya waa beenalayaal xukunkaasa la raba inaad qaadataan saas way macanaa lawlaa may id waktiga samictumuuhu aada maqasheen danna maleeyaan almu'minuuna ragga mu'miniinta ah waalmu'minaatu iyo dumarka mu'minaadkii bianfusihim nafyaalkooda khayran khayr may u maleeyaan naftaadu waa nafta mu'minka wey isku naf baa tiin ileena wa qaaluu may dhahaan haadaa kani ifkun waa been abuurad mubiinun oo cad masabid cad weeye maysaa dhahan lawlaa jaa-uu may la yimaadaan calayhi been abuuradka korkiisa biarbacati shuhadaa afar markhaati may la yimaadaan faid lam ya'tuu haddaynan la imaanin bishuhadaa'i afarta markhaati fa ulaa'ika kuwaasi cinda allahi ilaahay agtiisa hum iyaga ayaa alkaadibuuna beenalayaasha walowlaa fadlu llah ilaahay fadligiisu hadduusan jiri lahayn waxaad ku fakateen fadli ilaah waxan aada dhex gasheen ood sida biyihii ku shubanteen alifaadada waxa la shubanka la dhaha sidii biyo oo kale miyir la-aan baad ugu shubanteen been abuuradkan aad sida biyihii ugu shubanteen cadaab baa idinka haleeli lahaayoo cadaab ilaah iyo ciqaabtiisaa idinku iman lahayd laakiin waxaad ku baxsateen fadli ilah iyo naxariistiisa saas way macanaa yacni waa qarkaad u istaagteen way in laydin cadaab maxaa yeelay inaad rumaysataan warkaas ayaaba khatar ah walowlaa fadlullah fadliga ilahay hadduusan jiri lahayn calaykum dushiina uu dheeraad siiyey waraxmatu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn toobadda uu idin waafajiyey fi dunyaa adduunyada dhexeeda uu idin naxariistayo waalaakhirati aakharaba lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa shay sababtii ama dartii afadtum aad ku shubanteen fiihi dhexdiisa cadaabun cadaab baa idin taaban lahaa cadaabkaasoo cadiimun weyn shaygaa miyir la-aanta aad u gasheen ood ku shubanteen oydan iskala reebin daraaddii waxaa idin qaban lahaa cadaab weyn baa idin qaban lahaa fadliga ilahay naxariistiisu haddaysan jiri lahayn taasaad ku baxsateen ood ku fakateen wey macnaa id talaqawnahu bialsinatikum wataquluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilmun id wakti ayuu cadaabkaasi idin qaban lahaa idin taaban lahaa id wakti buu idin taaban lahaa cadaabkaasi talaqawnahu aad la kulmayseen ifkiga been abuuradka bialsinatikum carabiyaalkiina aad kula kulmayseen ood kala qaadanayseen oo wataquuluuna aad lahaydeen biafwaahikum afafyaalkiina maa shay aad lahaydeen laysa uusan ahaanin lakum idinka bihi isaga cilmun cilmi uusan idin ahaanin waxaydaan cilmi u hayn oo wataxsabuunahu aad malaynayseen hayinan shay fudud aad malaynayseen wa huwa isaguna cinda allahi alla agtiisa cadiimun uu yahay mid weyn lowlaa maat id wakhtiga samictumuuhu aad maqasheen been abuuradka qultum dhahdaan maa yakuunu ma ahaanin lanaa annaga nooma ahaanin an natakallama inaan ku hadalno bihaadaka subxaanak allowna sahidaad inaad guriga nebigaaga u ogolaato wasakhayn ayaad ka nasahanta haadaa kani buhtaanun been abuurad weyn cadiimun oo weyn yacni waxa weeyaan waa been weyn oo dadka wareerisa wey macnaha yacidukum allahu alla wuu idin waaninayaa mu'miniintiyay an tacuuduu buu idinka waaninayaa inaad laabataan limilihi mid la mida inaad ku laabataan abadan weligiin in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa muminiina haddaad tihiin wayubayin llahu alla wuu cadaynaya lakum idinka wuxuu idin cadaynaya alaayaati aayadaha ayuu idin cadaynaya wallahu allana caliimun midkii og weeye xaaladaha addoommada xakiimun oo xikmad u saaxiiba rabbi subxana wa tacala cadaabkaasi wuxuu idin qaban lahaa marka aad la kulmayseen carabyaalkiina kula kulmayseen been abuuradka talaqiga waxa la yidhaha kala qaadashada mid kana midkan u sheegahay waa ka qaadanaya kana kan u sheegay wuu kasii qaadanaya talaqiga saas wey midba mid buu kasii qaadanaya markaasaa cadaabku idin taaban lahaa oo aad afafkiina ku lahaydeen id talaqawnahu biafwaahikum yani wataquuluuna biafwaahikum af unbaa wax laga dhahaaye afwaahikum waxaa loo yidhi wax xujo iyo daliil cuskan buusan ahayn shaygu markaas uusan yani waxa weeye uusan daliil cuskanayn waxaa la yidhahdaa afkaad ka tidhi sooma ha afkaad ka tidhi waad ka tidhi wey macnaha markaad lahaydeen waxaydaan cilmi u lahayn oo maxayna cilmi u lahayn waxaydaan cilmi u lahayn wax la sheegayo caaishaa xumaan samaysay ninkaas saxaabiga jaliilkaabaa xumaan sameeyey zinaa dhacday gurigii nebiga waxaan markaad leedihiin cilmi uma lihidin goobjoog maydaan ahayn nin goob joogo markhaatiya idinma soo warramin wixii imaaraad iyo qaraa-in uma haysaan cilmi ma haysaane afka unbaad kala haydeen markaasuu cadaabku idin taaban laha ood weliba moodayseen arrin fudud aad moodayseen alla agtiisana shay weyn buu ahaa idinka waa idinla fududay caaishaa kanaa dhacdaye sidanaa la yidhiye waxaana la soo sheegaye xagganaa la maraye waa war fudud oo afka si fiican fudud uga tidhaahdeen laakiin ilahay agtiisa waa ku weyneed subxana wa tacala xadiiska saxiixa waa ka nabiga noonaya salawatu rabbi wasalaamu calayh ninku kelimuu ku hadlayaa kelimadaasoo ilaahay subxaana wa tacala uusan raalli ka ahayn isagana aan la weynayn wax weyn baan agtaada ka ahay markaasuu naarta jahanamo wuxuu ku hoobanayaa toddobaatan sano halkaa kelime een la fudud ee la fududayda waxbaan la ahayn saas way macana yani waxa weeyaan hawsha hawl fudud maahay ayay idinkay idinla fududay laakiin ilahay agtiisa waa cuslid baa laleeyahy macana maad markii aad maqasheen dhahdaan nooma ahaanin noomana habboona noomana qalanto inaan ku hadalno waxaas ilaahow waad nasahantahay waxaad ka nasahan tahay guriga nebigaaga inaad waxaas u ogolaato walle kani waa been abuura duweyn maataa dhahdaan mu'miniintii alla wuu idin waaninaya inaad arrinkaasoo kale ku noqotaan buu idinka waaninayaa haddaad mu'miniin tihiin weligiin oo dambe arrinkaa hau noqonina allana aayaadkiisuu idin caddaynaya rabbina waa midka xaaladihiinna og xakiim aho wuxuu jiraynayo iyo wuxuu samaynayo dhe xikmad ku salaysan yihin taaban lahaa talaqawnahu aad la kulmayseen iskigii baa loo celinaya bialsinatikum carabiyaalkiina markaad kula kulmayseen oo wataquuluuna aad lahaydeen biafwaahikum afafyaalkiina aad ku lahaydeen maa shay laysa uusan ahaanin lakum idinka bihi shayga cilmun cilmi uusan idiin ahaanin waxaydaan cilmi u lahayn afka aad ka lahaydeen oo wataxsabuunahu aad moodayseen ood malaynayseen hayinan mid fudud shay fudud aad moodayseen walxaal huwa isagu cinda allahi ilahay agtiisa cadiimun mid weyn uu yahay walowlaa maad id waktiga samictumuuhu aad maqasheen qultum dhahdaan sidanaa laydinka rabay maad dhahdaan maa yakuunu ma ahaanin lanaa annaga nooma ahaaninoo nooma haboono nooma qalanto noomana bannaana an natakallama inaan ku hadalna bi haada kan inaan ku hadalno caaishaa zinaysatoo gurigii nebigaa zina ka dhacday war wax lagu hadla ma aha wax qalmana ma aha saa maa dhahdaan subxaanaka nasahidaada allaw aan ku nasahayn oo ceeb aanu kaa hufayno haadaa kani buhtaanun waa been abuurad buhtaanka waxaa la yidhahdaa waa beenta weyn ee dadka ka wareerisa been lala wareero soo ma jirta waxaadan filayn inoodan ku talagelayn inoodan dhigan meesha sooba dhiganinba markuu kugu yimaado marmar waa la wareeri taasoo kalea buhtaanka la dhaha buhtaanun been abuurad weeye cadiimun oo weyn yacidukum allahu alla waa idin waaninaya an tacuuduu inaad noqotaan buu idinka waaninayaa limilihi mid la mida inaad ku noqotaan taasoo kale inaad ku noqotaan abadan weligiin inaad ku noqotaan in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa muminiina haddaad tihiin oo iimaanku dhab idinka yah wayubayin llahu alla kuwuu caddeeyaa lakum idinka ayuu idin caddeeyaa alaayaati aayadihii buu idin caddeeyaa wallahu allana caliimun midkii ogsoon weeye ogaal badan weeye axwaasha addoommada xakiimun oo falsa weeye arrimihiisa xikmad ku salaysan yihin macna allah subxana wa tacala ma gafro ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu tarbiyadan oo dhan iyay udhacaysaa mataqaanaa bulshadii muslimka ahayd saas bulshada muslimka lama rabo inay noqdaan microphone microphone uun macnaha waxa weeye munaafiqiintu ku adeegtaan inaad noqoto oo taqriiban uun codka lagu gudbisto idaacadihii buu ka soo maqlaya waa gudbinaya gaaladii baa usoo sheegaysa waa soo gudbinaya adigu microphone aad ku hadlaysa maya miyuu ku dhahaya waa ku diiday maku dhahaya muslimiin fara badan maanta waa microphone waxaa gaaladu sheegeen unbay kusoo gudbinaya ni ducaadda iyo culimmadooda ay ku kalsoonaayeen oy yaqaaneen salkooda iyo baarkooda baa la odhanayaa sidaa iyo sidaa wey waxaas iyo waxaasaan ku aragna waxaas iyo waxaasaan ku hayna khalaas waxaa laleeyahay da wuu inoo dhuumanahaya maogtiin weligiiba wuu isqarqarinahaya waxankaas hoos buu ka waday horse ilaahay idin galay ninkani soo ninkaad taqaanano weligiin idin dhex joogay ma been abuuradkii ay acdaadu sameeyeen oo doonayeen inay bulshada iyo madaxdeeda iyo bulshada iyo culimadeeda isku diraan ayaa loo dhaga nugul yahay taasaa marka ilahay ka dagaalamaya subxana wa tacala marnaba inaad warka noocaas oo kalea u nuglaataan hayeelina saas mana taasaa laleeyahy asalka ruuxa muslimka ah waa beri gurigiisuna waa beri sharafkiisuna waa beri ilaa wax cad lagu helo asalkiisa waa beri iska dhaaf gaal iyo munaafiqa xataa mu'minku hadduu kula yimaado oo ku yidhaahdo ruux hebel baa waxaas ama guri hebel baa waxaasa faasiq weeyaan faasiqna war lagama aqbalo yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu cabaysta warbir subxana wa tacala faasiq waa faasiqna war lagama dhegaysto inaad marka intaynu iska aqbalon iska yaacno ama meeha aynu noqono sidii shimbirtii kasukud ahay kasuku yani waxa weye babqaa maya kasuku sooma shimbirta macnaa waxa weeye codkaagay dhegaysataa waxaa tidhi bay koobiyeysaa sooma saasoo kale inaynu noqono waa nacaasnimo caqli xumo wey inaynu isticmaalaa la doonayaa ilaahay diintu ina siiye iimaanku ina siiye caqligu ina siiye inaynu isticmaalaa la doonaya mas'alada tarbiyada ilaahay ina siinaya subxana wa tacala taa wey waxaan hubno waxaan ahayn yaa lagaa dhadhayn waad hubsatay way jirtaa waa wax dhacay maxaad samaynaysaa marka ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica inay fido alfaaxishatu faaxishada midii foosha xumay fi ladiina kuwii dhexdooda inay ku fido aamanuu rumeeyey lahum kuwa waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday aliimun oo xanuujiya fi dunyaa adduunyada dhexeeda waalaakhirati iyo aakharada wallahu allana yaclamu waa og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin walowlaa fadlullah dheeraadsiinta ilahay haddayna jiri lahayn calaykum dushiina uu idin dheeraad siiyey wa raxmatu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn iyo wa ana allaha alle ra-uufun inuu yahay mid turid badan raxiimun oo naxariista haddayna jiri lahayn lakaana amrun aqraw arrin kale ahaan la saa arrintu ma ahaatee saa ma ahaateena waa laydin cadaab ciqaaba laydin marin lahaa wey macna macnaheedu waxa weeye xataa hadday wax jiraan oo ruuxa mu'minka xumaan aad ku ogaatay inuu sameeyey xumaantii uu sameeyey inaad faafisa maaha inaad ku sheekaysana maaha inaad dadka u sheegtana maaha inaad fidisood baahisana maaha waa inaad qariso ood asturto oo ayna adiga ku dhaafin waa haddaad xataa hubsato saasaa la leeyahy inaad daba gasho adigu cawradii hubsato inaad yani raarraadiso iskaba dhaaf warkeeda xadiiska nabigeena salawatu rabbi wasalaamu calayh waa ka odhanaya yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iliimaanu fii qalbihi war dadka afka uun ka rumeeyey laakiin iimaanku uusan qalbigooda u deginow dadka mu'miniinta aha xamanina muslimiinta ceebtooda iyo yani waxa wey ceebtoodana ha dabagelina iyo cawradooda ha raarraadinina ninkii ruuxa muslimka cawradiisa raarraadiyoo dabagalay ilaahay baa cawradiisa dabagalayo oo raadinaya ninkuu ilaahay cawradiisaiyo ceebtiisa dabagalana alla wuu fadeexayni walow gurigiisa gudihiisa baa noqotay ma ilahay baad ka fagan kartaa ilahay addoommadiisa iyo awliyadiisa u nabadgeli maxaa ku dabadhiga adiga wamaa ursiluu calayhim xaafidiin adiga yaa kuu dirsaday yaa kuu dirsaday inaad guryaha ka shaqayso oo dadka ka shaqayso oo tidhahda hebel meeshaasu taagnaayo guri hebel waxaasaa ku jirayoo waxaasaa ka dhaco oo heblaa sidan samaysay hebel yaa kuu dirsaday adiga ya yaa shaqo kaaga dhiga waxaas shaqo kale soo meli saas haddaad ogaato xataa oodan rasmiyan u ogaato si un aad u ogaato inayna ku dhaafin baa la doonaya oodan dhinacna u gudbin macna amaa in lagu sheekaysto oo la wadwado oo kolba dhinac la geeyo taasi waxa weeye waa cadaabka ilaha aayadda ku sheegay subxana wa tacala saasaa la doonaya dadka muslimiinta wixii in laga taxadaro markay dhacdana in la xadido oo la xakameeyo ayaa la doonaya ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica inay faafto alfaaxishatu midii foosha xumay zinadii waxay jeceshihiin zinadu inay faafto fi ladiina kuwii dhexdooda aamanuu rumeeyey inay zinadu ku faaftay jecli lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya fi dunyaa adduunyada dhexeed oo in la macnaha la jeedlo la tacziiro oo la garaca waalaakhirati iyo aakhara dhexdeedana cadaab bay leeyihin wallahu allana yaclamu waa og yahay masaalixdii iyo dana wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin masaalixdiin iyo danihiinna ma ogidin ilahay marka ka qaata ilahay baa idin jeeradinaya subxana wa tacala waxaa ka mid a dadka faaxishadu inay faafta jecel dadka ka shaqaynaya zinadu sidii ay u faafi lahay maalan kuwa heesaha qolyaha heesaha yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu bay soo gelayaan ama wuu heesaa ama way heestaa ama wuu duubaa wuu ka shaqeeyaa cajaladuu dadka u duubaa yani wuxuu soo gelayaa ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha lianna hees waxay u khidmaynayso waa zino waxa kale maa waxaa la mida kuwa muusiga ka shaqeeya iyaguna waxaa la mida kuwa ka shaqaynaya dumarka isqaawinahaya oo xijaabka la dagaalamaya waxaa la mida kuwa ka shaqaynaya raggiyo dumarku inay meel isugu yimaadaan oo ishelaan oo si fudud isu helaan kuwa jecel inay faaxishadu mu'miniinta dhexdooda ku faafto dariiqaduu doonay ha ha u maro heesa ha u maro yacni waxa weeye jamciyade iyo hay-ado dumar ha u maro yacni muusig ha u maro meelo kaleeta ha u maro shaneemooyin ha u maro si alla si uu maraba kuwa jecel inay zinadu faafto oo faaxishadu faafto kuwaasoo dhan ayaa soo gelaya cadaab xanuun badan bay aakhariya adduunba ilaha agtiisa kuleeya subxana wa tacala allana masaalixdiin iyo danihiinna isagaa og laakiin idinkuma ogidin ilaahay raaca isagaa wax idin garanaya idinku caqlina melihiid aad wax ku garataan xikmad aad wax ku kala saartaanna melihi aqoontiinuna waa yar tahay wax garadkiinuna waa yar tahay ishiinu intay qabatobu caqligiin iyo garaadkiinuna la egi waxba garan maysaan marka wallahu yaclamu waantum laa taclamuuna raacaka ilahi subxana wa tacala ilahay baa wax walba idiin oga macnaha oo xakiima walowlaa fadlullah dheeraadsiinta ilahi haddayna jiri lahayn calaykum dushiina uu dheeraadsiiye waraxmatu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn iyo wa ana allaha alle tawaa ra-uufun inuu yahay mid turid badan raxiimun oo naxariista haddayna jiri lahayn arrimahaasi lakaana amrun aakhar wey arrin kale ahaan lahaydoo saa wax uma ahaade way hada billahi tawfiiq wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasabi